galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab jimco ah bisha maarj waa laba sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali daadcom idaacadda galabtana waxaa idiin daadaheynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida maleeshiyaadka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddana halkaasi haystay
khasaare ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo iyo weliba miino isugu jira oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo isna ka dhacay deegaanka afgooye khasaaraha kulley an waxaan kuu sheegayaa ee dhaawacii lasoo qaaday ilaa i lix bay ahaayeen oo dhanka muqdisho loo qaaday marka kadibna gaarigii gabaaridii qaabay mid ka mid ah baa la qarxiyey meeshaasna dhimasho iyo dhaawac maaragtay ayaa ka dhacay oo qaruxu weliba khasaaro badan oo xagga dhimashada ayuu geystay ma garan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dooda ka taagan canshuuraadka ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ganacsatada gobolka banaadir ta labaad ee hadda la qaadayaa waxa weeyaan tun la yidhahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tego ee alaabtaasay suuqa tegto qofka iibsanaya in lagaa qaaday ahayd waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa shuuro saarayna ma jirto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somalilan oo ka hadashay heshiis saddex geesooda oo shalay dubai ay ku kala saxiixdeen ethoobiya shirkadda iyo shirkadda d b wol heshiiskii hore waxaa heshiis labageesooda oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b weld imika waa heshiis saddex geesooda oo imika da etoobiya soo gashay saas kula duwanya marka waxaynu ku bedelayna wax way khadamaad inaynoo samayno dabcan de waanay maalgashanaya barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiska ay wada gaareen shirkadda d b world somalilan iyo etoobiya oo ku saabsan dekadda berbera xasan cali khayre ayaa hadalkaasi sheegay maanta maruu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho uu shijraad ku qabtay muqdisho waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid sharciga aan waafaqsanayn islamar ahaantaasina dowladda federaaliga ay mas-uul ka tahay dalka
arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhowaynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa wararka ka imanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ula wareegeen magaalada oo dhan oo maanta inta badan ama in ka badan saacado ay gacanta ku hayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab inta badan magaalada ayaa u gacan gasha kooxda al-shabaab kadib dagaal ay barqadii maanta ku qaadeen ila deegaanka ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey in qabsashada balcad uu ka horreeyey qarax iyo dagaal culus oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in al-shabaab ay magaalada ka soo weerareen dhowr jiho mar keliya iyadoo ay dadka gudaha magaalada ka war heleen rasaas intii ay haysteen inta badan magaalada al-shabaab waxay la wareegeen xarumaha dowladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga magaalada waxayna sii daayeen maxaabiistii ku xirnayd iyagoo bilaqaystay idaacad maxalli ah oo deegaanka laga leeyahay weli waxaa yar faahfaahinta laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi
isla wararka sidoo kale gobolka shabeellaha hoose isaguna ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamo ay hore usoo tababartay dowladda imaaraadka waxaana weerarkaasi u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay degmada afgooye saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa qiray inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada halkaasi joogay iyagoose ka gaabsaday inay shaaciyaan tirada rasmiga ahi ay waxilada soo gaartay weerarkan xeradan ayaa waxa uu imaanayaa sidoo kale weerarkaasi anirade weerarkan xerada ka dhacay ayaa markii ay ciidamadu soo daabuleen dhaawacyada halkaasi ka dhashay ayaa lala eegtay miino dhulka lagu aasay oo markaasi qabsaday gawaaridii siday askartii ku dhaawacantay weerarka halkaasoo khasaare kale uu ka soo gaaray ciidankii la weeraray
safaaradda faransiiska iyo xarunta dhaqanka faransiiska ee wagaduugu ee dalka burkina faso ayaa weerar lagu qaaday jimcaha maanta ah goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska ee f b u sheegay in shan nin oo hubaysan ay inta ay gaari ka soo degeen dabadeedna rasaas ku fureen dad meesha ag joogay ka hor inta aysan u gudbin dhinaca iyo safaaradda wariyaha e f b ka tirsan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas xoogan oo la isku weydaarsanaya halkaasi islamarkaasina waxa uu arkayay gaari gubanaya halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o e washington sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo lala fiirsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidamo ay horey u tababartay dowladda imaaraadka uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey saraakiisha dowladda ee gobolka waxay qireen in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada inkastoo tirada saxda ah ay ka gaabsadeen jacfar kuukaay ayaa qaraxan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle
weerarka waxa uu ahaa qarax isjiidaamin ah waxaana loo adeegsaday gaari maaragtay caasi ah ama kale dadka qaarkood ay u yaqaanaan homi maxaa la yidhaahdaa wuxuuna ka dhaxay xero oo ciidanka militarigu ka deganaayeen iskool maaragtay cusub oo laga dhisay buundada agteeda maxaa la yidhahdaa ciidankuna waxay ahayeen ciidanka imaaraadka tababarka siiyo dowladda lagu wareejiyey bay ahaayeen oo waayahan dambe howlgaladii ka dhacayay gobolka shabeellaha hoose qeybgeena ka ahaa oo run-aantii la dhihi karo ciidanka ugu xooganaayo howlgalkaasi qeybta weyn ka ahay bay kamid ahaayeen oo waana ciidan commandos oo aada u tababaran marka xiradii gaarigaas bay ku weerareen kulley khasaarana waa jirtaayoo dhimasho iyo dhaawac laakiinse dhimashadu hadda weli hawsheedii waa socotaa laakiin waxaa jirto dhaawac laga soo qaaday meesha oo mar kale haddana ay u galeen meesha la yidhaahdo siinka dheer intaan lasoo gaarin meel agagaarka siinka dheer ah oo isbaarashabeelle la yidhaahdo meeshaasna gaari cabdibila ay haddana ku qarxiyeen ayadana dhimasho iyo dhaawac kalaa ka gaarigii dhaawaca ee ka dhashay qaraxaasi muqdisho u qaaday bay waddada u galeen gawaari badan bay ahayn dhaawacu waxa waday hal gaari ma ahayn dhowr gaari baa dhaawacu waday marka mid kamid ah ay qarax la haleeleen marka meeshaas baa khasaare badan ka dhacda ayadana khasaaraha halkaa ka dhashay waa muxuu gaarayaa dhimasho iyo dhaawac dhimasho iyo dhaawac waa jirtaa intaas ha kuu xaqiijinayna laakiinse ma rabno inaa khasaaraha kuwii laba ku dhexno ma garatay
waxaa nagu maqaalaha qaraxa ee xerada ka dhacay in dad toban kor u dhaafaya ay ku geeriyoodeen oo ciidamo u badan sida wararka aan ku helayno maxaa ka jira arrintaa meeshu meel oo ciidanku deganaayay ahayd kulley inta ka warhayno meesha meel shacab deganaay ma ahayn marka khasaarena laaziman meel hadduu maarata qarax ka dhaco ama dagaal ka dhaco khasaare waa ka dhace khasaaro waa maxaad haysaan adinka khasaaraha ilaa hadda aad haysaan waa imisa khasaaraha kulley ani waxaan kuu sheegayaa dhaawicii lasoo qaaday ilaa lix bay ahaayeen oo dhanka muqdisho loo qaaday marka kadibna gaarigii gabaaridii qaabay mid kamid ah baa la qarxiyey meeshaasna dhimasho iyo dhaawac maaragtay ayaa ka dhacay oo qaruxu weliba khasaaro badan oo xagga dhimashada ayuu geystay ma garan laakiin tirada oo go-an eh, lama hayo hawshu waa socotaayo hadda dhib markuu dhacay hadda wakti dhow ah marka warar oo maaragtay oo been abuurna ma bixin karno oo ma dhihi karno intaasaa dhimatay ayadoo oo inta dhimatay oo si rasmi ah loo tira koobin laakiinse maxaa la yidhaha laakiin dhimasho iyo dhaawac inay jirto oo maaragtay taasi wax xaqiiqa ah weeye waayahay haddaan usoo laabano qaraxa ka dhacay eh, afgooye eh, xerada ciidamada lala beegsaday siduu u dhacay ma baabuurka waxaa la geliyey xerada gudaheeda mise eh, dibaddeeda buu ku qorxay Eh, gaarigu eh, waxaa maaragtay uu ku qarxay xerada gudaheed buu ku qarxay gaari si xawli ah maaragtay eh, maaragtay ku socda uu ahaa xeradana wadada dhinaceeda bay ku taallay wadada kamaba fogaba marka maaragtay taas meeshaas maaragtay xerada dhankeeda isla markii maaragtay si xawli ah ku aaday askari baa xabad ku riday waa wakti oo ma ogtahay oo gaariga hadduu xawli ku socdo waa ogtahay sekinis ku jirayaa maaragtay masaafo maaragtay yaro kooban ma fahamtay waxaa ka muuqatay in diyaar garow eh, xooggan halkaasi aanu ka jirin haddiiba baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay si fudud ugu suura gashay inuu xerada gudaheeda inta galo ku qarxo Eh, kolley meesha qaraxa ka dhacay eh, xero oo ciidan loogu talagalay marka hore ma aysan ahayn meel iskool ahaan loo dhisay oo wadada dhinaceeda ku taallo oo maaragtay buundada weyn maaragtay aan ka fogeyn bay ahayd hadda ka hor xataa qarax ka dhacay oo meel ciidan boolis ay degan yihiin oo qoladan la yidhaahdo daraawiishta marka way isku dhegan yihiin ciidanka militariga be- buu ahaa marka si kumeel gaar baa loo dejiyeyo maadaama howlgallo deg deg ay shaqooyin ay socdeen marka meel xero ahaan loogu talagalay oo difaacyada xerooyinka loogu talagalay leh ma ahayn meesha qaraxa kadib ma wax rasaasa baa dhacay maya rasaas yaroo iska hubin ahoo wax kale inay qaraxu ka dambeeyaanoo markii ciidanku ku tooseen uu qaraxu dhacay wixii badbaaday baa maaragtay rasaas riday oo maaragtay kor u ridaayay oo xaaladda iska hubin waxaa loogu bartay qaraxyadu markay dhacaan in ciidanka la daba socdaano oo haddana maaragtay marka ma dhibaatooyinka la jireen ma geystaan, jireen marka taas maleeshiya kale oo daba socotay qaraxa bal- maya maya maya intaa xaqiijinay maya hadda marka xaalku waa sidee goobtii qaraxa uu ka dhacay iyo guud ahaan eh, eh, xaaladda eh, degmada afgooye wallahi xaaladda degmada afgooye waa iska hadda yara roon tahay laakiin mar kastaba maaragtay dhib waa iska dhici karaayo wadankii wadan xaalad maaragtay aan ku jirno maaragtay la qiyaasi kara maaha meelo qaarkood hadda kulley dhaawicii iyo qaybtii hore la qaaday qaybta dambena in la qaado dhibkii kale oo meeshii qarxi ka dhacay in ayagana dhaawicii hawshii maaragtay in la qaado baa hawsheedii socotaa shaqaan ku jirnaa waa dareemi kartaa hadda heertan aan kula hadlayo inaan wada ku jirno oo waxaa ii muuqata soconno oo shaqo ku waxaa jirnaa ii dareemi kartaa muuqata waxaa ii muuqata tirada dhaawaca inay aada u fara badan tahay maadaama aad horey iigu sheegtay in baabuur badan ay dhaawaca qaadeen oo mid ka mida waddada lagu beegsaday haddana weli eh, daabulaadii dhaawaca aad ku guda jirtaan marka eh, marka dhimashada oo aan ilaa iyo hadda eh, tiro go-an laga haynin laga soo tago dhaawacu waa tobanaan baan u fahmay dhaawacu ma yara dhaawacii hore oo ka dhacay meesha la yidhaahdo eh, magaalada qarashi ka dhacay oo hore oo xerada ka dhacay ma aragtay eh, ilaa iyo lix buu ahaa la qaaday laakiinse qaybtii dambe baa qaraxa dambe baa khasaaro xoog leh oo geystay oo dhimasho iyo dhaawacba leh Mm, oo weliba dhimashadu badan tahay oo- oo hawsha weli hadda gacanta lagula jiro oo aan socono mas-uuliyiintii dadkii oo dhanba hadda meeshii saraakiishii u socdaano maaragtay si intii badbaadana loo badbaadiyo eh, maaragtay wixii maaragtay dhaawicina loo qaado oo dhimashaduna meydkuna loo aaso hadda sidee laysugu aamini karaa eh, waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye wadada muqdisho iyo afgooye annaga hadda ku soconna ee, waxaana dhacayaanna waa wax marar qaarkood la abaabuli karo oo maaragtay wax waa dhici karaan laakiin ma aha wax mar kastaba joogto ahoo maaragtay ma aha oo maaragtay ka dhacayaan annaga hadda wadadii ku jirno soconno shaqadii ka wadno oo mas-uuliyiin lahoo maaragtay oo dhinacyo kala duwan lahoo saraakiil lahoo shaqada annaga hadda wax ka wadna marka hadda aaminaad weyn bay leedahay adiga hadeertan ila hadlaaya ba hadda wada inta soo geshid imaa kartaa ciidan baa wadadoo dhan jooga meel kasta ciidan baa la dhigay ma garatay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle khadka telefoonkana wuxuu ugu warrameeyey jacfar kukaay dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ula wareegeen magaaladaasi oo saacado ay haysteen kooxda al-shabaab kadib markii ay weerar saaka halkaa ku qaadeen xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray kooxda al-shabaab ayaa la wareegtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal culus oo ay ku qaadeen barqanimadii maanta ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey in qabsashada balcad uu ka horreeyey qarax iyo iska horimaad xooggan oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada al-shabaab ayaa balcad ka weeraray sida ay dadka deegaanku sheegayaan dhowr jiho mar keliya ayayna rasaastu ka bilaabatay gudaha magaalada iyagoo islamarkiiba qabsaday xarumaha dowladda sida xarunta maamulka degmada iyo saldhigga booliska waxaana ay ooda ka rogeen maxaabiistii ku xirneyd xabsiga sidoo kalena waxa ay qabsadeen raadiyo balcad oo ah idaacad deegaanka laga leeyahay wararka laga helayo deegaanka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in al-shabaab ay la wareegeen qaybna ay gubeen kolonyo gaadiid ah oo sahay u siday ciidamada amisom qaybta ku sugan waqooyiga magaalada jowhar inkastoo aanu jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta ilaa iyo xilligan lama hayo xog rasmi ah khasaaraha kasoo gaaray ciidamada amisom dagaalka maanta walow wararka qaar ay sheegayaan in deegaanka qalimow la gaarsiiyey ciidamo amisom ah oo dhaawac ah ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku aadan la wareegidda al-shabaab ay la wareegeen degmada balcad al-shabaab ayaa qiyaastii labadii duhurnimo ee maanta isaga baxay magaalada iyagoo aanan dagaal xooggan iyo iskacaabinba la kulmin ciidamada dowladdana mar kale ayay si buuxda ula wareegeen balcad maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu wajahayaa amni darro kaga imanaysa dhanka al-shabaab iyadoo markii horeba cabsi ay ahayd maritaanka waddada xiriirisa balcad iyo jowhar xaaladuna markan waxaay gaartay in degmada balcad ee al-shabaab la wareegto weerarka al-shabaab ay saaka ku qaadeen degmada balcad ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo xarunta dalka yugandha ee kambala uu maanta ka furmayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya qaramada midoobay iyo wadamada deeqaha bixiya waxaana looga hadlayaa amniga dalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
maamulka somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiisyo shalay ka dhacay magaalada dubai kaasoo ay la galeen shirkadda d b wold iyo ethoobiya oo dhinaca iyo mid gaar ah oo ay la galeen shirkadda d b wold keligeed wafdigii dhinaca somalilan u saxiixay heshiiskaasi oo maanta ku laaftay hargeysa ayaa warbixinta waxa ay ku sheegeen in heshiisyadan ay kala quseeyaan ballaarinta dekadda berbere iyo sameynta aagga ganacsi ee canshuurta ka caagan ee loo yaqaana freezon wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixinta noo soo diray wafdigan xukuumadda ee maanta hargeysa ku soo laabtay oo kale ahaa wasiirada maaliyadda qorshaynta arrimaha dibadda iyo sidoo kale maareeyaha dekadda berbera ayaa markii ay soo degeen waxaa warbaahinta la hadlay dhegta saacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda somalilan waxaanu sheegay in heshiiskii shalay ka dhacay magaalada dubai uu ahaa laba heshiis oo kala duwan shalayto oo ay bisha maarch ay kow ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiima oo taariikhiya oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodkaa waxaanu ku gallay somalilan dowladda somalilan oo nalkaanu matalaynay iyo dowladda etoobiya iyo shirkadda d b well ee ku taalla imaaraadka ka soo jeeda imaaraadka wadahadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii uu soo socday wuxuu inoo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda waa la socotaanoo dhaqaalaha geeskan afrika aad iyo aad buu u korayaa dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaanu u baahan yahay dekada aad badan buu u baahan yahay mid iyo lababa ka badan runtii baahidiisu markaa baahida insha allah faraha badan leh ee waxa dhoofaya waxa soo degayaba ayay dabooli doontaa dekadu markaa la ballaariyo ee saddexda qole iska kaashadaan heshiiska kale waxaa laba geesood oo heshiis ay u kala sixdeen dowladda somalilan iyo shirkadda d b world oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zoneka waxa loo yaqaano free zonkaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqa abuur ayay noqon doontaa insha allah biidni illahi alkariim kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaaric dhan waxaa looga bilaabaya sanadkan baa la bilaabaya insha allah biidni illahi alkariim wasiirka ayaa warbaahintu weydiisay cidda maamulaysa mashaariicdan gaar ahaan aagga ka caagan cashuuraha ee free zonka loo yaqaano
free zonka waxaa maamulayo gacanta ku hayn doonaa shirkadda d b well ayaa runtii maalgashiga oo dhan samaynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaasoo dhan yadaa samaynaysa mashruuca free zonku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkado waa laba mashruuc barbar socda weeye dhowaan ayaa waxaa la hakiyey dhismaha saldhigga milatari ee imaaraadku ka wada magaalada berbera taas oo ay warar kala duwani ka soo baxeen hakintaasi wasiirka ayaa la weydiiyey hakintaasi inay sidoo kale tahay mid siyaasiyan la xidhiidha iyo inay iska arkeen dowladda imaaraadka arrintaasi waxaanu sheegaynay arrintaasi siyaasada aanay la xidhiidhin balse ay farsamo ahaan uun isla eegayaan horta ujeedooyinkaanu u tagnay runtii kumay jirin hase yeeshee intii aynu joogna waynu ka faa'iidaysanay wakhtiga waanu is aragnay qolada imaaraadka uga mas-uulka maxaa dhahdaa dekadda waxta wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aynu siinay aynu siinay dhulka aynu qoondeynay inuu beysu noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii keliya waxaa jira in la astaameeyo halkuu dhulku maraayo markaa arrinkaasunbaa taagan kaasu markuu dhammaadana hawshii caadi bay u soconaysa insha allah wasiirka oo la weydiiyey halka ay etoobiya ka soo gashay heshiiskan iyo waxay somalilan ku bedelatay inay siiso boqolkiiba sagaal iyo toban waxa uu ku jawaabay
dabcan marka dee etoobiya saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa siddeetan milyan oo dollara etoobiya doorta waxa weye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda dekeddu innanka soomalilahaan iminka siday tahay dee insha allah waynugu filan tahay laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii waa etoobiya dekedaa badan u baahani marka horta waa isticmaalka dekedda iyo dee khadamaad aynu samaynayno iminka ganacsiga innanka etoobiya naga dhexeeya dhinac buu ka reeran yahay innagu xun baynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaynu ku bedelayna wax way khadamaad inaynoo samayno dabcan dee waanay maal gashanayaan sanadkii hore arrimaha buuqa siyaasadeed kane ee somalilan ee ka jiray waxaa ugu weynaa arrinta heshiiska shirkadda d b world taas oo ay si adag uga soo horjeesteen siyaasiyiin badan iyo xisbiyada mucaaradka qaarkood iyagoo intooda badani ay ku andacoonayeen in qodobada laga ansixiyey golayaasha baarlamaanka aanu ahayn heshiis dhammaystiran islamarkaana ay dalbanayeen in heshiiska ummadda loosoo bandhigo hase haatee shalay ayaa bulshadu ay ku baraarugtay heshiiska ay mar kale wada saxiixdeen dhinacyadani wasiirka ayaa intiu shirka jaraa'id ku jiray waxaa la weydiiyey farqiga u dhexeeya heshiiskii hore iyo kan imika waa su-aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxaa heshiis labageesooda oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b world iminka waa heshiis saddex geesooda oo imikada etoobiya soo gashay saas kula duwan waxaanu wasiirku sheegay in shaqaalaha iyo howlwadanada ka howlgelaya mashaariicdani ay noqonayaan muwaadiniin islamarkaana inta ay jirto shaqa ay qaban karaan muwaadiniinta reer somalilan aanay cid kale qabanaynin barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib safar shaqo uu ku tagay dalka imaaraadka carabta ayaa heshiiskaasi ay kala sixideen somalilan d b world iyo etoobiya ku tilmaamay mid sharciga aan waafaqsanayn ra-iisul wasaaraha ayaa tix raacay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda dekadaha ee soomaaliya jaamac buulle jaamac ayaa arrimahan heshiiska iyo qoraalka wasaaraddaasi ka soo baxay waxa uu ka waraystay wasiirka dekadaha soomaaliya maryam aweys jaamac bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waan ku salaamaya jumco wanaagsan waa run sidaad sheegtay waxaa wasaaradda dekadaha gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadaynayso qoraalka lasoo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegaya in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dekada berbera runtii qoraalkaasi waxaan ku cadaynaynay mowqifkeena ah in runtii arrintaasi aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaraddan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka annagoo runtii dhowrayna midnimada soomaaliyeed iyo wadajirkeena waxaa runtii danta ay noqotay inaan qoraalkaas soo saarno oo aan markaa ugu baaqayno bulshada soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaasaan usoo saarnay xaggeed aada diidmadiinu ay qusaysaa horta waxaad la socotaa waddan dawlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galayo soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka haddii heshiis la galaayana waxaad og tahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaas uu valid ku noqdo marka heshiiskan mid dawladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dawladda federaalka ay la socotay ma mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay un waraaqihii oo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno arrintan d b wall mudday soo noqnoqonaysay dowladdanna way ka horeysay wadahadallo somalilan iyo dowladda federaalka u socdana way jireen waxaana somalilan ay dhowr jeer hore u sheegtay in dowladda federaalka ah ay ballantu ahayd in wixii horumara aan layska hor istaagin ma isleeda tan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay runtii waxaan ku xaqiijinayaa dowladda federaalka waxay soo dhaweyneysaa cid walba shirkad kasta hay-ad kasta oo maalgashi samaynaysa laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada wadanka iyo dastuurka inoo yaallo iyadoo la tixgelinayo marka waad dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay dhici karto in waxyaabo dowladda looga soo baahdo haddii aan marka horeba aan lala socodsiinin maxay berita dowladda dhexe ay ka qaban kartaa marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadiina ay runtii fahamsaneyn meesha ay kasoo bilaabato sababtoo wadanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumad diyaarisan marka arrimahaas oo kale markay yimaadaan nidaam ahaan waxaa jira mas-uul wareedaa jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa'iidada heshiisyada noocaas oo kale ay leeyihiin kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay xukuumaddana aynaysan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baanaa heshiiska noocaas oo kale inay martan aysan soo marin ugu dambayntii maryan adiga iyo ra-iisul wasaare khayre warbaahinta ayaad la hadasheen si cad ayaadna u qeexdeen warkiina ku saabsan waxay soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay tallaabada tan xigta oo ay dowladdu khaasatan wasaaradaada ay qaadi doonto marka ugu horeysa dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa tallaabooyinkaana waxay noqon doonaan hawlihii hore ee u qabteen dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkii u qabteena runtii tallaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay laska wada dhaadhiciye lawada fahmay bulshada soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go-aanka ay xukuumadeedii qaadatay tallaabooyinkaasaan kolley ku shaqeyn doonaa haddii lahayda
wasiirka dekedaha soomaaliya maryan aweys jaamac ayay ahayd waxayna khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramaysay wariyaha iyaga jaamac buulle jaamac
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan iyo markii dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso canshuurta gadista ee badeecooyinka ka soo dega dekadda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxay taasi keentay buuq xooggan oo keenay in maalmo ay xirnaato dekadda ganacsigii ka soo degaya iyo sidoo kale suuqa weyn ee bakaaraha oo albaabada la isugu dhuftay sidoo kalena taasi waxa ay keentay in guddi ka kooban dhinacyada wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada xaajadaasi sida weyn ay u qusayso loo saaro si is-afgarad meel ay isula dhigaan dhinacyada hase yeeshee toddobaad uun kadib waxaa soo ifbaxay in dhinacyadu ay ku kala boodeen arrintaasi iyadoo wasaaradda maaliyaddana ay taasi ku tilmaantay inay tahay mid burbur ku noqonaysa dalka jiritaankiisa haddii aysan ganacsatada canshuurta bixinin ayadoo ganacsatadana ay sheegeen in dowladda dhankeeda ay ka timid is-afgarawaagii dhacay waa qodobka aan ku eegayna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo dhammaanba dhinacyadah ay qusayso ay ka qaybgeli doonaan ee ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guddigii ay u xilsaareen arrinkan iyo dhinaca quburada dusha ka eegi doonto ah doodda labada dhinac dhex taalla balse aan ku bilaabay inta aanan u gudagelin guud ahaanba barnaamijka maxaa lagu fasiri karaa canshuurtan la dul saaray badeecooyinka iibka ee dekadda weyn ee magaalada muqdisho ka soo degaysay rofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha sahra cashuurta la ydhahdo taraidhka ama inagu aan idhahno tacriifka oo ama de muslimiintii baa caan bixisay tacriifka la odhan jiray cashuura tacriifka la odhan jiray waa micnihii mid wax la garanaya ahayadoo waxa soo degaya ama dhoofaya taasi waa mid oo waa tii dowladooda ay ku tiirsanayd ta labaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tun la yidhahdo cashuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tego ee alaabtaasay suuqa tegto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd laakiin waxaa dhacday oo wadamada xasarada ka soo baxaya si ma maamulaan meelo badanoo suuqa ka mid a sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa way ku khasbayaan dawladaha dadka caawiyaa oo waxaa arrintan i m f t baa dee wade welbankee baa wade wuxuu weeyaan in lagu qaado dekedda oo sayridkii lagu qaado dabeetana qofkii suuqii aan laga qaadin sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin kolleyba dadka qofka u dambuun baa bixinaya cashuurta oo d- baaxmusharigu dee lacagtiisii wuxuu saarani uun boxshadunbu saarani marka qofkii u dabeeyo saa loo cashuuraya bay idhahdaan faa'iida dhinacna khasaara kale dhinaca faa'ida ka leeda arrintaasi faa'iidadu waxa weeyaan dee dowladdii iyo cashuurtii waxay ku qaadanaysa dekadii khasaaraha yara ay leedahay waxa weeye markay suuqii tegto ee ay tegto na- dowladdu waxay idin nabadgelyada meelahaasoo dhan iyadoo mas-uul ka noqoto oo suuqii bakaara iyadoo ay helaaliso haddii cashuurtiiba dekada lagu siinayo dee motivation ma jiro inay aad uga shaqayso nabadgelyadii halka ahayd marka khasaaraha ay leedahay waa intaa weeyaan mushkiladda ugu badan ayaa ah iyadoo labada dhinacba ay yihiin kaaf iyo kala dheeri ku kala aragti duwan arrintan inkastoo guddiga ganacsatadu ay ii sheegeen inaysan marnaba ka biyadiidsaneen inay bixiyaan cashuur haddana ay shuruudo u daba yaallaan waxaa dhinac marka laga eego lacagtan cashuurta ay ganacsatada ku sheegeen inay ku badan tahay iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay muhiim u ahayd in lagu cashuuro dhinaca beriga iyo suuqyada islamarkaasina dekada laga fogeeyo iyadoo dowladduna ay sheegtay intani ay tahay bilow mid u noqonaysa cashuur qaadista dowladda ay ugu talagashay si howlaha dowladda loogu qabto mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale hay-adaha dowladdana loo siiyo waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo aan weydiiyey hanaanka canshuurtan sida uu ku soo bilowday iyo haatan heerka uu joogo wadahadalladaas waxay soo bilaabmeen bishii shanaad ee sanadkiina soo dhaafay laakiin anigu waxaan isleeyahay qof waliba dee fikradiisu leeyahay sida markaad eegto wadahadallada aanu soo gallay iyo siday wax u socdaan iyo sida cid walba aanu kulanay welina kulanaday socdaan waxaan isleeyahay intoodii bad badneed way way soo dhamaatay waan isleeyahay dekadiina way furan tahay waan isleeyahay wixii degadaa soo galana intii badnayd intii badnayd waa la cashuuray ayaan ayaan isleeyahay anu waxay iigu muuqataa in aan aada iyo aada iyo aad wax iskula qaadanay inta badan dadka waa gartay marka saameynta ay idinku yeesheen intimirwanadan ay socdeen amaba ay xirmeen xataa ganacsiga ama ha noqoto dekeda ama ha noqoto suuqa bakaaraha meelo ka mida sidee ayay u saameysay dhaqaalihii dowladda iyo daqligii soo gelaya horta marka u horeysa waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntadu u badan tahay waxaa shuuro saaran ma jirto hadday burka tahay hadday saliidda tahay hadday bariiska tahay baasada wa waxyaalaha soomaalida cunudeeda u badan tahay dukaamada lagu iibiyo cashuur saarani marka hore may jirin haddana iyadoo sidaa tahay mar baa dukaamada la xidhay maalmii horreysay anigu runtii ilaahay baa ila wax loo xidhay ma garan karo ya kol haddaanay arrinta an waxa aanay cashuur saarayn waxa loo xidhay markaa horta mama garan karo ee loo wareystay dad dukaamo beriis lagu iibiyo iibin jira oo xidhay waxaa loo wareystay ma garan karo waxaan waxaan si aan u ogahay waxa weeye maalmaha hore dee waxaa inta badan dekeday kasoo baxaan dekadu dhowr maalmood wax badani kama soo baxin godood ka dhashay waxaana lagu waxaana loo waxaana waxaana loo cashuuray waxa weeye inaan dadkii wada fadhiisanay aan ka dhaadhicinay waxa meesha ku jira intii hore oo dhan waxay waxay hayd sef garasho waa cashuur baa la kordhiyey waxa la kordhiyey ma jiro waxa la kordhiyey ma jiro cashuurtii sharciga dawladda ahayd ee dalkeenayna qaadi jiray oo boqolkiiba shana oo cashuurtii gadista ah ayaa ayaa layidhi hala qaado weliba iyada sidaa tahay haddana waxyaalaha cuntadii iyo wixii necessariga markii laga reebay wixii kale lafteeda xataa waa khafiifinay shan percent baan xaggan ka dhigay laakiin xaggii qiimihii baan kasoo yaraynay marka really qofka waxa ku dhacaya hadday dulaquman yihiin wax culays weyn u keenaya ma aha waa wax waan tusay anugu waxaan maalintii horreysay cashuurta la bilaabay wixii annaga na soo galee cashuur kordhiska annaga soo galay wax aada u badan mahay wax yar bua markaad waxaasoo dhan qayb dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaana kuwa suuqa bakaaraha oo buddhig u ah ganacsiga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan koonfurta soomaaliya ayaa guddigani gaarka ee uga qayb galaya wadahadallada ay sheegeen in wadahadalladii ay burbureen dhinacoodase ay ka socdeen balse dhinaca dowladda sida ay yidhaahdeen ay wax ka dhaqaaqi waayeen guddoomiyaha guddigaasi u qaabilsanaa wadaxaajoodka cali dhoorre xasan khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna iigu warramay waa burburtay wadahadalkaasi anuu guddigaasaan ka mid ahaa xubin guddigaas ka mid a marka wadahadalkaas uu burburay dhinaca dowladda xaggeeda dhinaca wasaaradda maaliyadda xaggeeda waa gartay marka ma idiin muuqataa ganacsatadii haddaad tihiin inaad diideen cashuurta oo muhiim u ah waxqabadkii dowladda iyo sida beesha caalamkuba ay u dhigayaan in ganacsatada laga qaado canshuur wejigaas ma idiin muuqdaa idinka inaad caqabad noqoteen walaal maya sidaas ma aha ganacsada muqdisho waa ganacsada keliya dawladda siisa ay ka qaataan canshuur ay ka qaataan marka ma aha taas waxaan leenahay canshuurta sales taxiga ee dekeda la lagu soo rogay ha la geeyo beriga qofku markuu faa'iido marka asal ahaan canshuuraan diidna ma aha ama canshuuraan diidayna maba ku jirta meesha waxa waaye positionkeeda hala geeyo ama meeshii ay lahayd in lagu qaado ay ahayd canshuura sales taxiga oo five percentage ah waxay leedahay beriga in lagu qaado inkastoo maalmo uu xirnaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo dekeduba saameyn ayay ku yeelatay arrinkaasi daqligii dowladda u soo xaroonaya ee xagga canshuuraha haddana dowladda ayaa sheegtay in hay-adaha wool bankiga iyo sidoo kaleeto hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta iyo deeqbixiyaashuba ay ku barbartaagan yihiin in soomaaliya ay qaadda canshuuraha loogu talagalay gudaheeda si markaasi ay uga baaqsato gacan hoorsiga dowladaha kale iyo sidoo kale deeqaha ay muddada doondoonaysay bayle sida uu mar kale ii sheegay annaga waxaan la leenahay muxuu ahaa inaan cilaaqaad baan la leenahay i m f ta ama hay-adda lacagta adduunka waxaan la saxanay contract ama agreement ama heshiis odhanaya waxaaya waxaaya waxaa wayna qabataan dakligiin waa intaa hada cashuurta gadista waana waana isticmaashaan leanna waxay leeyihin haddaydaan cashuurta gadista oo cashuuraha ugu waaweyn dalalka hadday haddaydaan samaynin dee markaa serious ma hidin ma ma hidin ina diyaar ma hidin ina dalkiina wax ka qabataan marka way la socdaan maalin walba dekadu sida ay tahay maalin walba airportu siduu yahay maalin walba cashuuraha berigu sida way la socdaan waxa iyagu quwad weyn saarayaan waxa weeye dawladdu tallaabooyinka ay qaadayso siday shacbiga uga ula socoto sida ay discussionska ula wado munaqashaadkaas ula wado wadahadallada wixii kasoo baxaya siday u dholdhoolinayso siday wax u sharaxayso yacni dadaalka dawladdu wado ayay quwad weyn saarayaan halkii ka saari lahayd dakligiisa oo kale marka xataa hadduu dakligu hoos u dhaco iyo iyagu waxay u arkayaan inaana inaanay wax weyn ahayn laakiin in system meesha la dhigo oo systemka lagu shaqeeya baa iyaga la weyn wa gartay marka dakliga dakliga aan kuugu celiya su-aashaada si fiican ugamaan jawaabin siday dawladda wax u yeeshay u malayn maayo anigu inay saamayn weyn ku yeelanay laakiinse ganacsatada gobolka banaadir ayaa u arka in lacagaha canshuurta ay yihiin kuwa hal dhinac oo keliya miisaankooda uu yahay culayskana ayaga uu saarayo halka dekedaha kale ee waaweyn ee koonfurta soomaaliya ku yaala sida midda gobolada jubbaland ee kismaayo iyo sidoo kale midda gobolada puntland ee boosaaso aan ayaguna weli wax canshuura lagu soo kordhinin taasina ay keentay in ganacsatadii gobolka banaadir ay u arkaan arrintani midaanan ayaga u cuntameynin oo aan xaq ku ahayn maadaama dalka uu yahay hannaan federaala kheyraadka gobolladuna ay qaybsan yihiin ganacsatadu haatan waxa ay door bidayaan in guud ahaanba gobollada dalka la saaro canshuurta si markaasi wax isla eg ay u noqdaan iibka iyo suqugeyntaba ganacsiga sida uu leeyahay cali dhoorre xasan guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee aan la xiriiray keliya waxaanu leenahay dekadaha nagu xeeran ee soomaaliyeed ay dawladdu maamusho ha igwal ka dhigan sisteman canshuuraha wa garta canshuuraha systemn ha ka dhigeen haddii boqol kiiba saddex boqol xataa la saaro anaga waxba kama qabno laakiin de wax muqdisho keliya ku dhacayaan badeecadihii kale oo dekadaha soomaaliya ka degaana muqdishona ugu yimid marka keliya un intaas waay laakiin muqdisho dowladda saldhigeeda waa muqdisho inay ka bilowdo xagga iyo halkii ay degan tahay kadibna ay gobolada aado waa wax mustaqbalka amaba ay ku tala jiraan marka haddii wixii hanaan ay ku socdaan adinkana dowladda maadaama halkay joogto aad joogtaan laydinku bilaabo maxaa ku diidantihiin walaal waxaana waxaan horta waxbaan diidaynaa horta maamaaan ku dhihinba waxa waaye canshuurtan meeshayda hala geeyo beriga hala geeyo asal ahaan haddii la midayo maamul goboleedyada iyo dawladdu hadday midayaan canshuurahana dee waxaan soo dhaweynana waa marka markaa ha bilaabo si siman sidaysa ganacsatadii qolana u kicin qolana aysa u faa'iidin marketkana ay leedaysa dawladda waajib ku ah waayo ganacsadii hadday ka baxaan suuq ganacsatee badanaa suuqa ka baxday hadda oon ognahay oo jimlada geli jiray carwooyin waaweyn lahaa duruufo jira awgeed oo maaragtay canshuurahaas iyo dekeda servicekeeda oo qaali ah iyo canshuurtii oo ka qaalisan oo gobolada kale ee soomaaliyeed marka keliya un waxa waaye hala simo canshuuraha hala simo serviceka dekadaha maahane haddii inta la simo gobolada iyo iyo dekadaha kale special kismaayo iyo boosaaso iyo muqdisho haddii la simo canshuuraha aniga boqol kiiba saddex boqol haddii xataa la saaro waxba kama qabo laakiinse wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa wadda hanaankaasi ka bedelan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu ii sheegay inaysan ka dhagala'ayn dareenka ganacsatada muqdisho uuna saldhiggii bilowgooda canshuur qaadista ay tahay gobolka banaadir oo ay ku tala jiraan in canshuurtaasi lagu soo rogo si lamida islana eg gobolada kale ee dalka annaga kolkaad eegto xagga xagga maaliyadda wasiirada maaliyadda oo anugu maahan chairman u hay ama guddoomiye u hay waxaan diyaar u nahay inaan cashuuraha midayno waxaan diyaar u nahay wixii dekeda kasoo galay wixii meel kale kasoo galaba inaan isku iska wax ka qaadno waxaan diyaar u nahay inaan khayraadkeena qaybsigeena qayb qaybsigeena qayb weyn ka qaadano waxaa heshiis lagu yahay waxa weeye in xataa budgetka soo socda miisaaniyadda la mideeyo oo waddankani yeesho miisaaniyad keliya oo waddan keliya leeyahay inuu yeesho yaan yaan heshiis ku nahay waxaa shir ka dhacaya iminka dhowaan dhowaan wasiirada aniga iyo wasiirada saaxiibaday ayaa isku gamanana halkan muqdisho waxaan usii gogol xaariira shirka weyn ee odayaasha madaxda ah ee ka dhici doono ee baydhaba bisha sideed iyo labaatankeeda bisha soo socota bishan maanta marka xaggaasaan horta u wada socona maanta ma odhan karo way midaysan yihiin ma odhan karo de halkan kasoo halkan kan ka nibin baa wada garanayna laakiin waxaa nasiib wanaaga oo dadka soomaaliga ay tahay inay ku farxaan in maanta aan xanaf yari ka taagnayn in cashuuraha iyo briceska iyo wax walba la mideeyo fiiska la mideeyo khadeenaadka waxa laga qaaday la mideeyo oo dalkani mid noqdo halka ugu sarraysa halka ugu hooseysa waa waa la midaysan yahay shalay waxaa joogay halkan wasaaradaha maaliyadda geejiyadoodii ama ama muxuu ahay nimankii u sarreeyey waxaan ka wada hadalay waxa weeyaan midaanta caynkaas cashuur waan u dhiibnay waraaqihii waan u dhiibnay afcaar kala gooniya laga qaadayo meelaha kala duduwan dee dal dal isku mida ma noqon karo marka halkaasaan ku soconaa professor xuseen warsame ayaa isna sidan qaba dowlad waxa la yahay ama garanaysa federaala dowlad federaalna haddii la yahay dowladda dhexe waxay xaq u leedahay inay gobolladoo dhan ay ka qaadi karto maaha cashuurta iibintuun maahee inay cashuurta iibinta ka qaadi karto cashuurta macaashi macaasha ka qaadi karto cashuurta ay ka qaadi karto dowladaha shicibka oo xataa shakhsiyaadka ma garanaysa in la yidhahdo personal tax ama cashuurta mishaarka iyo waxaasa ka qaadi karto gobolladuna waxay xaq u leeyihiin meesha ay xukumaan inay wax ka qaadi karaan kii gobolkii aan cashuur badan isagu qaadin dowladda dhexe ayaa qayb badan u celinaysa oo si ay ugu maamusho waxbarashadii si ay ugu maamusho caafimaadkii si ay nabadgelyada ugu maamusho marka taas xaq bay u leeyihiin inay sidaa yeesho wayna yeelaysaa dowladdu dhinaca muranka soo ifbaxay ee ganacsatada gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya marka laga soo tago ayaa waxaa iyadana la iska indha iyo dhegatiri karin labaduba inay jiraan canshuuraad al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada gobolka banaadir ganacsatada guud ahaan gobolada koonfurta soomaaliya ganacsiga isaga kala goosha gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kaleeto guryaha qaarkood ganacsiga loogu jiro ee ku yaala meela muqdisho ay ka mid tahay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan culayska laga yaaba in ganacsatada dhinacyo badan uu uga imaanayo amnigooda oo xunna aysan isku halleyn karin guud ahaanba dowladda ayaa sida tan iigu jawaabay ganacsatada waxaan kuu sheegayaa dhibaatooyin fara badan baa haysta taa aad sheegtay baa haysta dukaloo fara badan baa haysata isbaarooyin badan baa yaalla ya haddee isbaarooyinkaa badan ee yaalla dadka iyo dalka soomaaliya iyo dawladday u taallaa welibaana le dalka iyo dawladda iyo shacabka oo gacmaha isqabsana ayuunbaa arrimaha xalili kara arrimaha ninkaadi arrimaha waaweyn arrimaha waaweyn ayna haystee dalkan curyaaniyiin iyo waxaas kamid yihiin waxaan anigu umalaynayaa maanta inaan aada uga wanaagsanay maalmihii hore maantaa shalay ka wanaagsan shalay baa dureed ka wanaagsanayd dalkani meel buu u wada socdaa gacmaha haddii la isqabsado dhibaatada la wada arkana waxaas wax la xalili karo innaga aan xalili karin weyaan haddaba ka sokow sheegidda caqabadahan haysta ganacsatadu ma jirtaa in al-shabaab lacagahan baadda ah ee canshuuraadka ku magacaaban ay ka qaadaan isla su-aashaasi waxa aan weydiiyey cali dhoorre inkastoo uu ka leexleexday annaga taas annaga ma xaqiijin karno taas isagaa laga rabaa mogta wasiirka asagaa sheegay kolley wax bolisiga dowladda iyo annaga halkaas ma hawshaas annaga ma hoosaas warkama hayno annaga wax un dhinacaas wax aan kaaga sheegi karo caddaan ma jiro wax dhaboon hayaa ma jirto arrintaas ma bixisaan canshuur al-shabaab la siiyo oo lacaga ah oo dulsaar ganacsigiina ku ah maya maya balse ganacsatada gobolka banaadir ayaa dalbanayo in lacagaha laga qaado ay noqdaan kuwa gobolka ka muuqda oo wax loogu qabto dhinacyada arrimaha bulshada canshuuruhu markay ku dhacaan waajibaadkaas xuquuqa ka dhalanaysa xuquuqahaas ma hayno waxbarashadii oo kale maxaa la yidhahdaa iisheeg caafimaadkii oo kale maxaa la yidhahdaa jidadkii oo kale ma hayno waad og tahay wadooyinka muqdisho oo kale ganacsado iyadaa bilowday ilaa afar wado shan wado maaragtay iyadaa isku waajibkaas is saartay marka ma hayno anaga waxa xaquuqiya aan kulahayn waajibaadka ka dhasha canshuuraha anaga waxba kama hayno waa waa aadan runtii arrintaas waa waxaad og tahay waayo waxa aada shiris u baahanba ma aada uga warqabtiin maarata inaan maaragtay wax aanan ka helin dhinacaas arrintaasi waxay igu abuurtay isna inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda ee dowladda dhexe ee federaalka waxa ay ku qaban doonaan lacagta canshuuraadka ay ka qaadeen gobolka banaadir maxaan qabanayna waxaan qabanayna waxa weeye horta bal mushaarooyinka ciidamadeenna aan siino ila ila mar walba halka ugu daran ba ayaa ayaa waxaad hayso waa anigu ilaa laba dolar baan haynahay mushaarooyinka ciidankeena aan siino mushaarooyinka dadka security ka shaqeeya kale aan siino cuntadooda iyo xaaskooda aan siino dhaymahooda aan siino dadka wasaaradaha ka shaqeeya soo shaqo tegaya ee aan intaa iyo intaa mushaaro qaadanay kusoo shaqaynaya iskaa wax u qabso mushaarooyinkeena mushaarooyinkooda aan siino kuwa dhulka xaadhaya aroortii nadiifinaya mushaarooyinkooda aan siino ya waxaasaa imika waxaan ku daray imika sanadkan oo sanadkii ugu horreeya inaan idhaahno dhowr iskuul aan dhisno inaan idhaahno jaamacadda ummadda oo ah jaamacadda kenya ee dalku leeya ee dalku leeyahay ee dawladdu gacanta ku hayso aan lacagta u kordhino macalimiin ha qortaan intaasoo iskuol hala dhisaan ayaa ayaa la yidhi caafimaadkii baa la yidhi lacagaan u qoondayn oo bal cusbitaal iyo laba hadii la hadii loo baahan yahay hala dhiso waa loo baahan yahay of course qof walo madax xana xanuunaaba inuu nairobi tago waxaan u malaynayaa qof walo soomaaliba inu inuu ka xun yahay hala dhiso cusbitaal qaar hala dayac tiraalayay iskuullada qaar hala dhisaalayay macalimiinta wada privateka iyo iskuullada wada privateka gacantii dawladda sidii loogu soo celinaha lacag haloo qoondaeyaalayay constitutionkeena aan wadno ee ina weligeedba lacag kale laga qaadan jiray intaasoo lacageena maxaa ku baxaya inta war intaa uqoondeeya ma soo helayna waa isku dayayna uqoondeeya layidhi marka yacni waxyaalaha aan doonayna inaan samayno waxaa weeye waxyaalaha kale la qabanaya waxaa ka mid a dee in la yidhahda adduunyada kalay na caawiya imika laba boqoloo milyan baa ka imi qatar soo dawladdu kamay keenin soo wadooyin laguma dhisayo soo wadada halan ka baxda ilaayo afgooye iyo jowhariya lama dhisayo sow saddex boqol iyo iyo sagaal milyan america ishi dhaweyd for the first time markii ugu horreysay soo may odhan waan idinku caqabinaynaa waana markii ugu horreysay bay yidhahdeen twenty seven years toddobiyo labaatan sano marka yacni waxyaalaha la qabanaya waa soo jeednaa itaalka itaalka dawladduna waa yaryahay dowladduna shacabke shacabkeeda ku nool profesor xuseen warsame ayaa isna sheegay in tani ay tahay isla xisaabtan muhiim ah iyo bilowgu dadku inay gartaan waxa ay xaqa u leeyihiin runtaa weeye saraay dee cashuur dawladdana waxa ku waajiba markaas dayna waxay wax ku qabato waxay u leeyihiin dadku u leeyihiin iqanci waxay u leeyihiin iqanci inay nabadgelyadii ilaalinayso iqanci inaanan dukaankii baadka laga qaadanin oo aan u shababaad iga qaadayo iqanci ood macnihiisa security-ga aad iskeenayso waxyaalaha cashuurta lagu qaadayo dekadu aanay waddamo badan u isticmaalin waxaa ka mid ah dawladdii ayay ka qaadaysaa baahidii ahayd inay tegto iyo iyadu bakaaraha oo ay bakaaraha nabadgelyadiisii sugto si ay cashuur u qaadato marka cashuurta gudaha lagu qaadaya saasay ku fiicneed laakiin haddii laga maarmi waayey oo lagu soo qaadayo dekadii haddana weli dawladda waxaa ku waajiba wixii soo galaba iyo wixii adduunka ugu yeedhanaysaba inay nabadgelyadii gobolada iyo wax walba ay samayso oo waajibka laga raba weeyaan haddayna taa yeelin oo dadku u diidaan dee xaq uma laha dawladdu inay qaado cashuur aanay dadka wax ugu qabanaynin xaq uma laha waa tahay mudane een wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle waxaa jirta in dhinaca xuduudaha marka aad fiiriso ay qeyb ka yihiin canshuur qaadista dowladda federaalk ee soomaaliya muhiimka u ah deegaano badan xuduudda ku yaalo ama magaalooyin badan dowladdu si rasmiya gacanta uguma hayso qaarkood waxa ka baxo iyo waxa kasoo dega may ogo bal waxaad bal iiga warantaa dowladda arintaasi siday ugu tala jirto maxaa idinkaga qorshaysan
wa wa runtaa weeye waad ka waraysaa dalkani dhibaata haysata dhibaato amni baa haysata dhibaatada amni waxa weeye dhibaato sideeda looga shaqaynayo sideedaa looga shaqaynayaa laakiin wuxuuna kuu sheegaya waxa weeye qofka ganacsatada ah waxaa anaga naga go-an in marun cashuur laga qaado ya mar haddii wax walba la mideeyo marunba cashuur laga qaadi waxaad kasoo qaadaa containerka kasoo degay muqdisho ee tegaya baydhaba inta halkan cashuur lagaga qaado haddana in dhexda cashuur lagaga qaado oo cid kale ka qaado anagu kolleyba ma ogolin halkay taagila dhigtaba ma ogolin waxaa loo baahan yahay waxa weeye markaan ka shaqaynaynaa in la ogaado containerkaasi inuu baydhabo ku socdo lana hubiyo inuu baydhabo tegayo mar hadduu baydhabo tegayana annaga iyo iyo regionkaas ayaa xisaab geli doona marka intaasoo bisha aakhirkeeda waxaa leenahay intaasoo container cashuuray oo halkaa yimi lacagtooda waa tanbaaleen marka fun transfers of funds baa la yidhahdaa sidaa sidaasaa doonaa laakiin qofka halkana lagaga qaado haddana meel kale laga qaado haddana kale laga qaado waa dhibaato wey waa tahay dhibaato waxa weeye waayo wasiir bayle dhinaca kale taas waqtiga maanta waktiga maanta jooga ay nagu qasbeen laakiin wax normal maaho la aqbali kara maaha dhinaca amniga ayaa marka la eego waxa ay tahay su-aasha dad badan oo ganacsatadu ay ka mid yihiin ay soo miisaarayaan taasi oo ay ku sheegayaan dowladda haddii aysan ammaanka si rasmiya gacanta ugu dhigi karin cirifka cirif dalka islamarkaasina aysan ganacsatada iyo hantidoodaba badbaadin karin waxa ay ka dhigan tahay canshuur ay qaadayaan xilligan inkastoo wasiirka uu sheegay tallaabooyinka ay qaadayaan inay yihiin kuwo haatan unsaanqaad ah islamarkaasina kuwooda ugu muhiimsan dhowaan laga filan karo gaar ahaana waxqabadka lacagaha canshuuraadka ay qaadayaan si kastaba ha ahaatee muddo ku suman dhowr iyo labaatan sano oo soomaaliya hanaanka dowladnimo ay kaga soo jirtay foodo ka dhashay ridistii dowladdii hore ee dhexe ee soomaaliya waxaa ganacsatada soomaaliya ay ahaayeen kuwo xor u ah ganacsigooda ay kala soo baxaan wadamada imaara islamarkaasina laga soo dejiyo dekedaha waaweyn qaarkoodna usii gudbo xataa wadamada kaleeto ee xuduudaha laleh soomaaliya waxaana sidoo kale jirin cid kula xisaabtamaysay canshuur qaadista noocyada haatan ee dowladda soo rogtay ah inkastoo wakhtiganba ay ganacsatadu leeyihiin ma diidanin bixinta canshuuraadka sharuudo uun jiro aawadeed ay doonayaan in wax laga qabto haddana dhinac marka laga eego dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa laga rabaa waajibaad fara badan oo ay ku yeelanayaan ganacsatada iyo deegaanada canshuuraadka ay ka qaadayaanba in loogu celiyo daqligii canshuuraadka ee laga qaaday dadka isfaham labada dhinac dhex mara iyo wada shaqayntana waxa ay qaadan kartaa muddo inta ay dhinacba dhinaca kale dib u saxayso iyadoo dowladduna ay muhiim tahay inay u dhimriso ganacsatada garatana waxa ay xaq u leeyihiin ayagana guud ahaana barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidaadda toddobaadka ayaan intaasi ku soo gebagabeynaya barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka markana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo jacfar kuukaay
dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa xaaladda dhaqaale ee dalka yeman oo meel halisa maraysa iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulamo arrintaasi ka yeeshay waxaa sii xumaanaysa xaaladda aadani ay dagaalladu sababeen ee ka jirta dalka yeman golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo talaadadii iyo arbacadii kulamo gaara ka yeeshay arrinta yeman ayaa waxaa fadhiyadiisa ka soo baxay in lacago gargaara loogu yabooho dadka ay diiftu ku habsatay ee waddankaasi ku nool laakiin waxa uu golahu ku guuldaraystay inuu go'aan siyaasadeed fadhigiisa ka soo saaro tiro ku dhow tan guud ee shacabka yeman ayaa la sheegay inay gargaar dhaqsa a u baahan yihiin waxaana ah in ay duruuftu sii lixaadsata keenay dhaqaalihii dalkaasi oo aad u hoobtay sida uu ku warbixiyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay yeman u qaabilsan ismaaciil weldi sheekh axmed
tan iyo sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii yemen waxaa ku dhacay dhaqaale burbur gaadhaya afartan boqolkiiba sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankiina riyaalka yemen waxaa ku yimid hoosudhac gaadhay boqolkiiba konton hoosudhaca lacagta waxaa berber socday sicirbarar xoog leh oo saameeyey howlihii dekedda curyaamiyeyna in badeecaddu ay dadkii u baahnaa gaarto
in xaaladda daran ee ka dhalatay dhaqaalaha sida aadka ah hoos ugu dhacay ay saamaynteedu soo degdegto waxaa keenay mushaarkii oo aan in ka badan sannad la bixin waxaana lacagtaasi loo weeciyey dhinaca sii hurinta colaadda dalkaasi ka ogan sida uu welid sheekh axmed golaha ammaanka ka hor sheegay
mushaharka oo la bixin waayey in ka badan sannad waxa uu culays weyn ku noqday muwaadiniinta reer yemen waxaana caddaatay in lacagtii ay ahayd mushaharka laga bixiyo adeegga aasaasiga lagu qabto dhaqaalahana lagu nooleeyo loo adeegsaday maalgelinta dagaalka
dalalkii ugu horreeyey ee lacagaha gargaarka ah ku deeqay waxaa ka mid ahaa sacuudiga oo uu wasiirkiisa arrimaha dibadda caadil al jubayr ku dhawaaqay in dalkiisu uu lacago badan yeman ku bixinayo
أعلنت مؤخرا إطلاق خطة العمل dalkaygu waxa uu yeman ka bilaabay qorshaha howlgal bini'aadannimo waxaanuna bixinnay hal bilyan oo dollar isugeynta gargaarka aadame midka horumarineed iyo ka xukuumadeed ee uu sacuudigu yeman siiyey waxa uu gaadhayaa lacag ka badan toban bilyan oo dollar إلى أكثر من 10 مليار دولار wakiilka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa yeman u qaabilsan ayaa ballanqaadkaasi soo dhoweeyey isagoo dalalka dagaalka ku qaaday yemanna ku ammaanay inay lacago dheeraada ka soo uruurinayaan waddamo kale oo caraba
waxaan soo dhowaynaynaa ballanqaadkii sacuudiga iyo sidoo kale imaaraadkay ku aadanaa inay ku tabarucaan hal bilyan oo dollar oo lagu kabayo howlaha samafalka iyo dib u dhiska yemen marka lagu daro inay guntiga u xidheen shan boqol oo milyan oo dollar oo ay ka soo ururinayaan daqbixiyayaal kale oo gobolka ku yaala
dalka britain ayaa bixiyey boqolaal milyan oo dollar lacagtaasoo uu ku sheegay mid badbaadinaysa nolosha malaayiin reer yamana oo hadda geeri qarka u saaran Over 22 million people, more than three quarters of the population, are now in need of humanitarian in ka badan labiyo labaatan milyan oo qof oo u dhigma saddex meelood oo hal meel shacabka yemen ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo in ka badan kala bar tiradaasi waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah si ay u sii noolaadaan waayo ma sii noolaan karaan haddii uuna gargaarku soo gaadhin dowladda britain waxaa ka go'an inay gargaarkaasi u fidiso shacabka yemen waxaanu nahay deeqbixiyaha labaad ee ka jawaabay baaqi qaramada midoobay ee yemen iyo deeqbixiyaha saddexaad ee guud ahaan jamciyadda quruumaha ka dhexaysa waxaanu bixinay laba boqol lix iyo siddeetan milyan oo dollar aan uga jawaabayno qayladhaantii laba kun toddobiyo toban laba kun iyo siddeed iyo toban to the appeal in the financial year 2017 18.
sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in sidii caadada u ahaydba uu sii wadi doono caawimaadda uu shacabka yeman u fidiyo waxaanay ergeyga golaha ammaanka ku matalaysay isbahaysiga carabta ku ammaantay oggolaanshaha ay oggolaadeen in dekadda xudayda oo halbowle u ah soo dejinta badeecada dalkaasi ay sii furnaato
maraykanku waxa uu toddoba boqol iyo lixdan malyan oo dollar ku bixiyey arrimo la xiriira gargaarka aadane ee nafbadbaadinta tan iyo bishii sebtembar sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waana sii wadaynaa kaalinteenna ku aadan baahida dheeraadka ah sida uu maraykanku had iyo jeerba sameeyo waxaan soo dhowaynaynaa in isbahaysiga carabta ay oggolaadeen in dekadda xudayda ay sii furnaato si ay uga degaan shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka ah oo shidaalka uu ku jiro waddada ugu fiican uguna faa'iidada badan ee gargaarka lagu gaarsiin karo dadka u baahan waa dekadda xudayda
yeman waxaa tan iyo labada kun iyo afar iyo tobankii ka jiray colaad sannadba kan ka dambeeya sii xoogaysanaysay taasoo keentay in dalkaasi uu noqdo kan ugu liita dhinaca nolosha dunida dowladda cabdirabbo mansuur haadi waxa ay aad u danaynaysay in fadhiyadan ay ka soo baxaan go'aanno farriimo aad adag oo dhinaca siyaasadda ah diraya arrintaasoo aanan bal lagu soo qaadin kulanka waxaanay taasi ka caraysiisay ergeyga yeman oo golaha ammaanka ku canaantay go'aan qaadasho la'aan لقد فشل مجلسكم هذا يوم امس في ارسال رساله واضحه الى ايران
golihiinnani waxa uu ku guuldarraystay inuu farriin cad u diro dalka iiraan guuldarradaas weynana waxa ay keenaysaa in iiraan iyo garbaheeda argagixisada ee gobolka oo ay ka mid yihiin maleeshiyada xootiyiintu ay ku sii dhiiradaan xadgudubka waxaana farriimaha tashwiishka ah ee golahan ka soo baxay ay horseedi doonaan dagaallo iyo gantaallo bilistiga oo dheeraada بمزيد من العنف والصواريخ البالستيه والمزيد من المآث
barnaamijkii umuuraha islaamkana waa naga intaa intaynu toddobaadka soo socdo qodob kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii ammaanillaah
aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal waxa uu ahaa jacfar kukaay oo inala socodsiinayey barnaamijka umuuraha islaamka halka aad ka dhegeysaneysaan waa v o a gunaand ayuuna barnaamijkeenii galabnimo idaacaddeenna galabnimo ayuu u ahaa barnaamijkaas falastiin axmed iimaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Stay tuned for all the hits right